barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddoba iyo tobanka bisha oktoobar ee sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ay ku leeyihiin waxbarashada dalka kenya dhallinyaradu runtii waa barayaal marka koowaad oo waxay ka qayb qaataan dugsiyada waxbarashada sida dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose oo macalimiin runtii sidoo kale waxay kaloo sameeyaan wacyigelin baraarujin ay u hayaan bulshada waxay ka baraarujiyaan daroogada natiijo xumada uu ku leeyahay social mediaha bulshada waxay ku baraarujiyaan ardayda iyo waalidiinta in la siiyo caruurtooda tayo sare iyo waxbarasho wanaagsan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii olole ka sameeyey magaalada fort myers gobolka florida oo ah gobol ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee codbixiyaasha waayeelka ah isagoo jeediyey hadallo uu ku doonayey inuu ugu xaqiijiyo dadka da'da ah ee maraykanka inuu ka ilaalin doono cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban sharaf ayay ii tahay inaan imaado fort myers si aan ugu xaqiijiyo ballantii aan u qaaday dadka da'da ah ee maraykanka ayuu yidhi trump trump ayaa khudbaddiisa ka horjeediyey dadweyne ku sugnaa gudaha howl oo aysan dadka qaarkood kala fogeyn halka qaarkoodna aysan xirnayn maaskarada wejiga lagu daboosho dadka waayeelka ah ee lixdan iyo shan jir iyo wixii ka weyn ayaa waxa ay ka yihiin saddex iyo labaatan boqolkiiba dadka wax doorta ee maraykanka ah sanadkan labada kun iyo labaatanka taasi oo ah saamiga ugu badan tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii trump ayaa ku guulaystay codadka dadka waayeelka ah isagoo ku hogaaminayay sagaal boqolkiiba laakiin ra'yi aruurinadii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in musharaxa dimuqraadiga ah joe biden uu ku hogaaminayo farqi aad u weyn kiisaska maalinlaha ah ee covid sagaal iyo toban ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey adduunka gaar ahaanna yurub iyo ameerika sida ay jimcihii sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o agaasimaha guud ee w h o tedros adanan gebrehayus ayaa sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada geneva in diiwaangelinta kiisaska ugu badan lasoo tabiyey afartii maalmood ee ugu dambeeyey waa in aan xasuusannaa in uu yahay cudur ku faafa si aan sinnayn ayuu yidhi gibrahayes dalalku waxa ay uga jawaabeen qaabab kala duwan waxaana uu dalalka u saameeyey siyaabo kala duwan ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba dhammaan kiisaska laga soo sheegay dunida asbuuci lasoo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey ilaa toban dal ku dhowaad kalabar kiisaska oo dhammi waxa ay ka yimaadeen saddex dal oo keliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey maraykanka ayaa afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey diiwaan geliyey tiro ka badan dalalka kale oo ah lixdan iyo saddex kun lix boqol iyo toban kiis taasi oo wadarta guud ee ilaa jimcihii ka dhigaysa toddoba dhibic sagaashan iyo siddeed milyan oo qof sida laga soo xigtay xarunta xog ururinta coronavirus ee jaamacadda janes habkanis hindiya oo kaalinta labaad ku jirta ayaa jimcihii xaqiijisay ilaa lixdan iyo saddex kun saddex boqol iyo toddobaatan kiis oo cusub sida laga soo xigtay jaamacadda janis habkanis halka sidoo kale ay aad u kordheen tirada kiisaska ee dalalka faransiiska brazil iyo ingiriiska warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warkii dunida ayuuna inala socodsiiyey waryaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana magaalada nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
waxbarashada dalka kenya gaar ahaanna midda magaalada caasimadda ee nairobi waxaa si aada uga dhex muuqanaya aqoon-yahanada dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasoo horumarka waxbarashada ka shaqaynaya iyadoo inta badan xarumaha waxbarashada ee ay aqoon-yahanada soomaalidu ay ka hirgeliyeen dalkani kenya ay kaalmaha hore ka galaan iskuullada dalka kenya dhallinyarada soomaalida ee dalkani kenya ayaana ah kuwa ugu badan ee sida weyn uga dhex muuqanaya maamulka iyo macalimiinta waxbaraya ee dugsiyada sare dhexe iyo hoose ee ku yaala magaalada caasimadda ee nairobi haddaba muxuu yahay doorka ama kaalinta ay dhallinyarada aqoon-yahanada soomaalidu ay ku leeyihiin waxbarashada dalkani kenya waa mowduuca aynu toddobaadkan uga hadlayno barnaamijka madasha dhallinyarada v o a kaasoo ay igala qaybgalayaan axmed maxamed mooge faarax isaaq cabdi iyo maxamed nuur ibraahim oo isugu jira mas-uuliyiin waxbarasho iyo macalimiin wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka madasha waan dhownahay waad mahadsan tahay khadar su-aasha ugu horeyso haddaan ku weydiiyo mooge muxuu yahay doorka ama kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ay ku leeyihiin waxbarashada dalka kenya haddaad noo sharaxdo
waad mahadsantahay khadarow runtii doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada dalkani kenya ee waxbarashada waa aad bay u fara badan yihiin haddaan hal iyo laba ka soo qaato waxaa kamid ah dhallinyaradu runtii waa barayaal marka koowaad oo waxay ka qayb qaataan dugsiyada waxbarashada sida dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose oo macalimiin runtii sidoo kale waxay kaloo sameeyaan wacyigelin baraarujin ay u hayaan bulshada waxay ka baraarujiyaan daroogada natiijo xumada uu kuleeyahay social mediaha bulshada waxay ku baraarujiyaan ardayda iyo waalidiinta in la siiyo caruurtooda tayo sare iyo waxbarasho wanaagsan waxay la shaqeeyaan laamaha amniga oo wadanka ah runtii waxay hayaan dowr aada u fara weyn haddaan usoo laabto boyntiga ah baryaalsha anigu waxaan hadda bara ka ahay maamulana ka ahay dugsiyada rabani group of schools oo ku yaala xaafadda isli ee magaalada nairobi waxaa ka shaqaysaa dhalinyaro lagu qiyaasa konton ilaa boqol oo soomaali ah oo waxna ka baro maamulkana ku jiro taa iyadana waxay ku tusin marka dowrka ay ku leeyihiin dhallinyarada waxbarashada qaybteeda taana waxay u horseeday bulshada horumar iyo iyo waxyaala aada u fara badan marka ma xaafadda isliyoo kaleeto ay aada ugu badan yihiin dhallinyarada inay iskuullada wax ka dhigaan mise guud ahaan magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya oo kaleetona sidaasay uga dhex muuqdaan waxbarashada dhallinyarada soomaalida wadankani kenya waa wadan aada u weyn dhalinyartuna gobolada dhan bay ka muuqdaan kamana muuqdaan keliyata dhanka secularismka mise cilmigan cilmiga maadiga keliyata kama muuqdaan waxay sidoo kale ka muuqdaan diiniga oo waxay magaalada hadda nairobi haddaan tusaale kugu soo qaato xaafadaheeda waxay ka kala dhigaan diiniga qur-aanka madaaris badan baa ka furan iskuulaad baa ka furan jaamacadaa ka furan intaana dee waxay ka caawiyaan bulshada siday wax ku baran lahaayeen quality education mise waxbarasho taya leh siday ku heli lahaayeen taana waxay ku tusinaysaa marka dowr muhiim inay u leeyihiin afarta jey ee wadankana ay ku kala baahsan yihiin waqooyi bari dhanka kostiga wadanka aad bay uga qayb qaataan dhanka waxbarashada waayahay waan kugu soo noqonayaa axmed waxaan u tegayaa faarax isaaq cabdi oo isagu ka mida dhallinyarada macalimiinta ah ee wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada nairobi faarax soo dhawow maadooyinka dhigto maxaa ka mida waa mahadsan tahay qadar waan dhowahay maadooyinkan dhig waxaa kamid a chemistriga iyo xisaabta waan ka dhiga dugsiyada sare ee xaafadda isli magaalada nairobi waana shaqadaas baan hadda ka qabanaa iskuullada dugsiyada sare ee magaalada nairobi ka waran marka maadooyinka aad digtoo kale chemistriga iyo xisaabtao kale waxay ka mid yihiin maadooyinka marka laga hadlayo dugsiyada kale dugsiyada sare ee ugu ad adag qaab noocee u bartaan ardayda hadba waxay ku xiran tahay iskuullada aad ka shaqaynaysid iskuulka haddii uu dee iskuul waxbarasho tayale wanaagsan uu bixinaya sida iskuullada hadda annaga ka shaqayno waxbarasho tayaleena ciyaalka siina isku dayna saas baa la aaminsan yahay inay kemistriga iyo xisaabtoo kale ay yihiin maadooyinka ugu aad adag markii ay timaado waxbarashada dugsiga sare balse dadaal aada u weyn baan ku bixina ardayda inay fahmaan xisaabta iyo kemistriga kemistriga oo kale waa subject oo science ah practicalkiisa qaybtiisa theoryga xisaabta oo kale qaybteeda practicalka qaybteeda theoryga inaan ardayda si wanaagsan aan u barno baan aad ugu dadaalna marka qalabkii practicalkii wixii dhan waa idin yaalaan iskuullada dabcan way yaalaan waa laga heli iskuullada maasha allah siiba iskuullada dadka soomaalida ay leeyihiin oo ka furan xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo guud ahaan waddanka dhammaalaba way yaalaan qalabkaasayta marka ardayda aada waxbartaan kuwee u badan ma soomaalida mise bulshooyinka kale ee qowmiyadaha degan nairobina qayb ka yihiin guud ahaan bulshooyinka degan magaalada nairobi soomaali ama dadka aan soomaalida ahayn way wada dhigtaan iskuullada dhammaantood waynu wada barnaa waayahay waan kugu soo noqonayaa faarax waxaan siinayaa microfonkan kusoo dhaweynayaa maxamed nuur ibraahim oo isna ka mid a dhallinyarada macalimiinta ah ee wax ka dhiga xarumaha waxbarashada magaalada nairobi soo dhawo maxamed waa mahadsan tahay saaxiibkii qadar waan ku dhaweeyay barnaamijka adigu qaybta dhigtaa ama dadka bartaa ani qaybta waxaan baraa languageska iyo xisha luqadaha iyo xisaabtana waan ka saaciidaya ardayda iskuulka sare marka labada qeybba waan baraa marka luuqadaha ma ingilishkii swaaxiligii mise kuwo kalaa jira luuqadaha ingilishka iyo swaaxiligun baan barana hadda maxaa yeele wadankan hadda luuqad saa u weyn oo af soomaaliya laguma barto badi taas waxaa loogu soo tegay dalkii soomaaliya marka dadka meeshan badi waxay bartaan luuqada ingiliiska ama waxay bartaan luuqada swaaxiliga hadda waxaan qiyaasaynaa anaga boqolkiiba islii dadka aan ku barano boqolkiiba sagaashan waa dad soomaali ah oo badi aan luuqadaha ka saaciideyno boqolkiiba sagaashankaas soomaali ayagoo si yihiin waxay u badan yihiin dad oo waqooyi bari ka imaadeen oo baadiyihi marka hore joogeen oo fursadaan u helin inay iskuul iyo wax soo maraan ama dad ka imaadeenba dalkii soomaaliya ay meelahaas ka imaadeen marka luuqadahan ka kobcinna waxyaalo badan oo waxay suubiyaan oo xiwaar ah oo ayaga dhexdooda isku hadlaan annaga wixii garaama ah iyo wixii kaloo cusub oon bari karana waan barnaa marka hab noocaasaa loo baraa ilaa goormaa soo waday hawshan howshan hadda saddex sanaan wadaa ilaa sebentiinkiaan wadnay hadda saddex sana hawshaana socotaa ka waran marka doorka ama kaalinta dhallinyarada soomaalida ay ku leeyihiin waxbarashada kenya maxaa ku tilmaami lahayd wallaahi doorka hadda beryahan dambe aaduu isku bedelayaa dhowr dhallinyaraa ku dhiiranaysaa inay dadkoodii ay ugu celiyaan wixii ay horey usoo barteen ay dadkooda dib ugu laabtaan dadkoodii wixii ay ku dhahmaan inay ku dhexlaabtaan ay baraan marka dhallinyarada waxaa moodaa beryahan dambe inay aada ugu dhiiranayaan inay bulshadii wax badan ay tari karaan ay taraan inay xisaabaadka haday aqaanaan ay ka saacideeyaan languageski dadkii aan luuqadihii aqaanin inay ka saacideeyaan marka waxaa moodaa dhallinyarada hadda waxa ay ku dhiiranayaan hadday sidaas kusii socdaan inay isbedel weyn oo la taaban karo ay ka subin karaan bulshada dhanka jaamacadaha ka waran dhallinyarada soomaalida ma gaareen weli heer ay jaamacadaha macalimiin ka noqdaan dalka kenya wallaahi beryahan dambe dhallinyarada waagii hore jaamacadaha baaba markaad aado jaamacadaha dalka aada hatamaysan ugu badnaan jirin oo arda ahaan balse beryahan jaamacadaha dalka aaday ugu muuqdaan specially hadda gaar ahaan magaalada nairobi markaad aado jaamacadda nairobi dhalinyaro badan oo soomaaliya waxaad arkay oo meeshii ugu sareyso mise kuliyad caafimaad mise kuliyad xisaabaad mise kuliyad dhaqaale oo arday ahaan hadda u dhiganayaan balse marka macalin iyo waxaas loo imaado hadda weli maysan ku badan balse hadda siday hoosha ay ku socoto ardadan badan waxaa lagu qadarinaya hadhow dambe inay wax u tari karaan bulshada dhinaca macalinimada ay wax uga tari karaan
waa mahadsan tahay maxamed waan kugu soo noqonayaa waxaan u tegayaa axmed mooge axmed marka laga hadlayo dhanka caqabadaha oo kale dhallinyarada macalimiinta ah ee waxbarashada ka shaqeeya kenya gaar ahaana magaalada nairobi ee soomaaliyeed maxay yihiin caqabadaha inta badan aad la kulantaan mahadsanid khadar runtii caqabadaha jira waa caqabada aad u fara badan sidaa iyada ay tahayna dhallinyarada waa u dhabar adeegeen oo waxay tusiyeen samar iyo dadaal aada u fara badan caqabadaha jira ayaa waxaa ka mid ah khadarow markay waxbarashadii dhammeeyaan mise ay jaamacadihii boogaan oo qalanjibiyaan waxaa jira cabsi ah inaysan shaqo helin mustaqbalka oo sidaa daraaddeedna ay u horseedayso inuu qofkiiba ku tamaniyo mise ku fikiro inuu ka taga waxbarashadii oo mise uu tahriibo mise shaqo yaroo xamaalasho ohoonanu saasu si macano lahayn uu galo marka caqabadaha ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah dadkii xoogooda qaar waa soo qaxeen mise waalidiintiibaa wadankii ka maqan oonan joogin waxaa loo yaqaana lack of parenting mise guidance la-aan wax hogaamin ma jiro mise waalid horkaciyo la talin ma jiro mise qof la taliyo quman ma haysto qofkii sidaa daraaddeed mararka qaar wuxuu ku kici go-aamo aanan munaasab ahayn taana caqabad waayo si runtii aan aragnay waxaa kaloo beryahan kusoo badanayso bulshada dhexdeeda isticmaalka maandooriyaha daroogada oo runtii dhalinyaro badan manhajkoodii iyo riyadii ay lahaayeen ka marin habaabinayso waxaa sidoo kale jirto caqabad ah baraha bulshada baraha bulshada waktigii dadka ay siin lahaayeen inay wax akhristaan mise ay wax muraajacaystaan oo dee cashiradoodii iyo shaqadoodii iyo wadanahoodii adduunya ku daalaan waxbarashadiina ka miran habaabinayso noloshoodina dilayso riyadoodina bedelayso marka ayadana baraha bulshada waa caqabadaha ay wajahaan waxaa kale oo jira dhalinyaradii oo rabta inay waxbarato yaa waxay waxaa ku dhici qof garab istaago oo dhaqaalo mise support financial xagga dhaqaalo siiyo yay waayaan taana waxay ku horseedaa inay ahdaaftii ay lahaayeen qofka inuu digriiga sameeye rabay mise inuu heer sare waxbarashada ka gaara rabay inuuba waayo qof garab istaago runtii ayadana waxay kamid tahay dhibaatooyinka jiro sidoo kale waxaa dhibaatooyinka kamid ah jiro in qofkii uu uusan lahayn wax qorshe ah qofku waxbuu baranhayaa lack of plan wax qorshe maba jiraba qofkii waxbuu barani dugsi sar uu soo dhameyni laba iyo toban sano afar sano jaamacad buu ku dari kadib wuxuu ku laabanay sariirtii hooyadiis mise sariirtii uu kasoo kacay shalay meeshii wuun qofkii waxay noqon marka daalow deeg wixii waxay noqon marka natiija la-aan baa ka dhalanayso ayadana runtii wax qorshe a dhalinyaradu ma laha taana waxaa keentay system xumada iyo manhajka daciifka ah waaya faarax maxay yihiin caqabadaha macalimiinta wax ka dhiga iskuullada magaalada nairobi gaar ahaan kuwa soomaalida inta badan aad la kulantaan
qadarow waxaan ku raacsanahay walaalkay axmed mooge intii uu sheegay iyo intaan unan ku dari karo macalimiinta badanaa dhibaatada ay la kulmaan waxaa weeye sida siiba macalimiinta soomaalida ee dhalinyarada ah iskuullada inta badan ay ka shaqeeyaan waa iskuulla private ah oo si qaars ah loo leeyahay aysan dowladda inta badan taageerin haddaad garanaysan waqtigan aan ku jirno oo kale iskuullada ay xirnaayeen dhalinyaradaas oo kale waxay la kulmaayeen shaqa la-aan uu sababay iskuulladii waddankanet oo xirnaa dhalinyarada arrimaha kale ay la kulmaan oo dhibaatada waxaa ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed oo inta badan aanan siinin waxbarashada muhiimad zaa'id ah ardaydii iskuulka waa loo soo dirayaa balse macalimiintii si fiican aan loola shaqaynaynin marka macalinkii dhalinyarada ahaa uu keligii ku noqonayo inuu cunugii iskuulka uu ku koriyo keligii waalid la-aan inta badan marka arrintaas dhibaatay ku tahay dhalinyarada ka shaqaysa iskuullada sidoo kale dhalinyarada dhibaatada ka haysata dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah qarash la-aan iskuullada inta badan qarashaadka laga qaato ama wax mishaar ahaan loo qaato iskuullada maadaama aysan hayn iskuulle ay dowladda saacido iskuulle private una yihiin wax lagu maamulayan un laga qaadaya waalidiintii mararka qaarna aad arkaysa inayba waalidiintii bixisteedii ay dhib ku tahay ama dhaqaale yari haysato ama si kaleba wixii loo bixinaynin marka dhallinyaradii waxaad moodaa inaysan mararka qaar aysan wax fiican aysan ka faa'iidaynin wixii taasoo sababayso inay dhallinyaradii intooda badan ay meelo kale inay u didaan ay ku qasab iskaga tagaan qaybtii waxbarashada haddaad tihiin dhallinyarada macalimiinta soomaaliyeed ee wax ka dhiga iskuullada nairobi xiriir intee la eg ayaa la leedihiin macalimiinta kale ee bulshooyinka kale ee ku nool dalka gaar ahaan magaalada nairobi
xiriir weyn baan la leenahay sababtoo ah keligeen maaha wax iskuullada ka shaqeeyo iskuulkii inkastoy soomaali leedahay iskuulka iskuul private uu yahay annagii aan ka shaqeyno balse had annaga keligeen kama shaqeyno oo macalimiinta kale ee qowmiyadaha kale ee waddankaaneta way ka shaqeeyaan iskuullada ardayda iskuulladanada waxaa loo geeya waxaa la geeya oo loo wadaa iskuullada kale ee qowmiyadaha kale waqtiyada ay jiraan tartamada kubadda waqtiyada ay jiraan tartamada waxbarashada marka iskuullada kale waxaan la leenahay xiriir wanaagsan macalimiinta kale iskuullada kale joogta xiriir wanaagsan baan la leenahay sidoo kale macalimiin ka shaqayso oo aanan soomaali ahayn oo iskuullada soomaalida ah ee annagana aan ka shaqeyna iyagana ka shaqeeya way jiraan waa yahay waa mahadsan tahay axmed marka macalimiinta la shaqaalaysiinayo oo kaleeto tusaale ahaan idinka sidee u shaqaalaysiisaan
runtii hadda sidaan kuu sheegayba hadda iskuulladan matalan aan tusaalaha kusoo qaatay rabani group of schools oonan ka ahay isku xeraha guud qofkii marka aan rabno inaan inaan qorno mise macalinka aan shaqaalaysiino waanu baxnaa saxaafadaha saxaafadda ugu weyn wadanka sida daily nationka standard mediaha yaan kusoo xayirsiinaa inuu nafaas uu jiro wadanka afartiisa gees baa layskaga yimaadaa iskuulladay noogu yimaadaan wayna soo wacaan amaanada anadan u qornaa markay yimaadaan waxaan marinaa panel mise koox ay hor tagaan oo imtixaan ka qaado imtixaankaas bay maraan ayagoo sodomeeye ah mise boqolaal ah bay imtixaanku galaan xulashan sameynaa marka tobanka mise shanta mise halka ugu fiican baan kala baxnaa kadib kaasaan u xulnaa ardaydii inuu waxbaro si aan u siino tayo waxbarasho leh ardayda aan saafgaraynayno mise aan u shaqaynayno sidaasaan ku xulanaa hadduu qofku yahay matalan qof soomaaliya oo diintana garanahayo maadigana garanahayo runtii wuxuu leeyahay advantage mise faa'iida ziyaada ah buu leeyahay waxaan siinaa mawaadda diiniga sida carabiga i r e-ga mawaadda diiniga sida tawxiidka iyo qur-aanka maadooyinkaasuu kasii qayb qaatay oo bara ka noqdaa dadka soomaalida ah waxay leeyihiin waxaan siinaa ziyaadadaasaan iyagana ku darnaa xulashada saasaan ku sameynaa khadrow marka iskuuladana waa wadanka sida loo xusho qofku waa inuu lahaadaa la sharciyeysan yahay sharci leeyahay ku jira macalimiinta wadanka ka diiwaan gashan yahay garanahayo xirfadna u leeyahay waxa uu barahayo marka khadrow intaas waaya faarax waxaa lagu jiraa xili coronavirus lixdii bilood lasoo dhaafay ma jirin shaqo marka xiliyadan oo kale markii la gaaro dhallinyarada macalimiinta ah sidee ayay uga gudbaan xaaladan sidee ula jaan qaadaan wallaahi waa arrin iska dhib badan waxaan sidaan kuu sheegayba horaan waxaad dareemi kartaa waqtigan oo kale uu iskuulka u xirnaa aana kuu sheego inta badan dhallinyarada soomaaliyeed meelaha ay ka shaqeeyaan ay tahay meelo gaar loo leeyahay maadaama gaar loo leeyahan wax lagu maamulayo ay tahay wax un waaridka iskuulka ardayda ay u dhigtaan laga qaado haatanna dee maadaama iskuulku xirnaa aanan waxba laga qaadayn waalidiintii mararka qaar way iska dhib badan tahay inuu macalimiintii dhallinyarada ahaayeen ay helaan mishaar marka qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu magaaladii galo shaqooyin kale hadduu raadsan karo uu sii qabsado wax alle wixii un markaas un uu qaban karo haddii uun siin karta nolol maalmeedkiisa uu ku dadaalo balse arrin aad iska aada u dhib badan weeyaan dhallinyarada qaar ma helaan mararka qaar inay inay inay shaqo kale ay bannaanka ka ah shaqadii macalinimada marka waa arrin aada u dhib badan weeyaan waqtigan lagu jiro in la helo shaqo ka baxsan shaqadii aad horaan u hayso oo macalinimada ahayd waayahay waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka axmed maxaa kusoo gabagabaynaysaa gabagabadii
waxaan kusoo gabagabayn lahaa in dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan dunida khaasatana dalkan kenya ay kow ku dadaalaan waxbarashada waxbarashadu waa muhiim waa waxa nolosha u iftiimiya qofka biniaadamka ah waxay abuurtaa shaqo abuurin waxay ka dhigtaa qofku qof wax fahansan oo la jaan qaada adduunkan cusub waxay fahansiisaa waxa khaldan waxay u kala saartaa khaladka iyo saxda waxaan kaloo kula tarin lahaa dhallinyarta soomaaliyeed inay ka feejignaadaan viruska hadda soo baxay oo ah social media runtii social media waa virus aan qarsoon oo aysan dadka aysan arkin qofkii dhallinyarka ah wuxuu aada ugu mashquulayaa oo waqtigiisa ku luminaya waxyaala maalayacni nabigeena caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yiri qofka muslimka ah waxuu ku haboon yahay inuu ka tago waxa maalayacniga oonan danta ugu jirin marka annagana intii un baan kula talinayna dhallinyarta soomaaliyeed waayahay gabagabadii faarax walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa sida aad la socoto wadankaneta kenya gobolka soomaalida ka degtay ee waqooyi bari waxaa dhacda mararka qaar inay macalimiin la-aan ku dhacdo marka waxaan kula talinayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee macalimiinta ah inay uga faa'iideeyaan waqtigooda iyo xirfadooda inay ku laabtaan gobolkii ay ka imaadeen aysan keliya ku koobnaanin gobolada kale ama gaar ahaan magaalada nairobi ay ku laabtaan goboladii gobolka aynu ka imaanay ee waqooyi bari si ay ardaydii gobolkaas joogta iyo u helaan macalimiin taya leh wanaagsan shaqada macalinimadana loo arko shaqo lamid ah shaqooyinka kale sida dhakhtarnimada sida accountanska sida shaqooyinka kale oo kale oo farada badan loo arko dhallinyaraduna ay ka faa'iidaysato bedelkii aad meel iska fadhin laheed oo dilad shaqalan baan ahay aad ku dadaasho inaad waxbarato macalin noqoto ugana faa'iidaysa dadkaada soomaaliyeed iyo gaaraha guud ahaan dadka kenyaanka ah maxamed inay dhallinyarada siduu walaalkeen uu sheegay ay ku baraarujigsanaadaan qalintaas oo macalinimada ah sidoo kale waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada aan fursad u helin inay xilligii ay yaraayeen oo iskuulo ah ee hoose iskuulo dhexe ay soo maraan inay hadda magaalada haddii joogaan ama meel magaalo ay joogaan ay luuqadihii iska bartaan waxbarashada qof walba meel buu ka bilaabaa qasab maaha inaad manhaj gooni aad soo marto manhaj dowlad ay saxday qasab maaha inaad soo marto manhajka haddaad fursad u heli waydo luuqadii iska baro waxbarashada wax dhammaanayso ama wax meel ku eg ma ahan luuqadii baro hore usii wad wixii kalead ku kordhin karto kordhiso qof xirfad leh oo luuqada yaqaano oo magaalada wixii xadaaradan hadda socoto la socdo ahaa wahaa maxaa la dhihi jiray ha ka dhegla-aanin waa mahadsantihiin dhammaantiin adaa mudan walaalkii qadar kuwaasi waxa ay kala ahaayeen axmed maxamed mooge faarax isaaq cabdi iyo maxamed nuur ibraahim oo dhammaantoodba ka mid ah dhallinyarada macalimiinta ah ee wax ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala magaalada nairobi waxayna igala qeybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsanaa doorka ay dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka kenya ay ku leeyihiin waxbarashada dalka tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sanid khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku bilowne horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa dib u furmaya sabtida maanta ah kadib toddobaad laga nastay tartamadaasi iyadoo ciyaartoyda kooxahana ay ku maqnaayeen gudashada waajibaadkooda qaran oo waddamadooda ayay u soo ciyaarayeen haddii aan ku horrayno horyaalka ingiriiska kulanka ugu soo horreeya kulamada maanta dhacaya ayaa u dhexeeya kooxaha everton iyo liverpool kulankan oo loo yaqaano mercyside derby ayaa ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka ingiriiska maadaama labadan kooxood ay ka dhisan yihiin hal gobol kooxda liverpool oo guuldarro xanuun badan ay ka soo gaartay kooxda astanvilla ayaa waxa ay doonaysaa inay ku soo laabato waddada guusha liverpool ayaa kulankii u dambeeyey ay ciyaarto waxa ay la kulantay mid ka mida guuldarrooyinkeedii ugu xumaa ee soo mara taariikhdeeda kadib markii toddoba gool oo bahdilaad ah ay ka dhalisay kooxda astanvilla everton ayaa dhinaceeda ku bilaabatay guulo boqolkiiba boqol ah kadib markii ay badiyeen dhammaan afartii kulan ee ay soo ciyaareen kooxda everton ayaa sidoo kale u muuqata mid abaabulan sanadkan kadib markii dib u habeyn uu ku sameeyey tababaraha khabiirka ah ee carlo ancelotti kaas oo dadka ciyaaraha falanqeeya ay ku tilmaamayaan mid sanadkan kooxda everton meel wanaagsan gaarsiin kara kooxda liverpool ayaa ah kooxda difaacanaysa horyaalka brimier liga kadib markii ay ku guulaysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kulamada kale ee maanta dhacaya ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha chelsea iyo southampton kulanka toddobaadka ugu adag ee horyaalka brimier ligana waxa uu dhex marayaa kooxaha manchester city iyo arsenaal kooxda manchester city oo saddex ciyaarood soo ciyaartay ayaa hal guul oo keliya gaartay iyadoo hal barbaro gashay hal guul darrana lasoo kulantay halka kooxda arsenaal afartii ciyaarood ay soo ciyaartay saddex ka mida ay soo badisay kooxda manchester united oo xaalka uu ka xun yahayna waxa ay u marti'i doontaa kooxda newcastle united tababaraha kooxda manchester united oo cadaadiska uu ku sii kordhaya ayaa kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacaya kaga hortegaya kooxda newcastle united oo uu ku booqanayo garoonkooda jamesburg manchester united ayaa saddexdii ciyaarood oo ay soo ciyaareen laba ka mida laga badiyey halka kulan ka midana ay si dirqi ah ku badiyeen dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa maanta la cayaaraya kulanka ugu soo horreeya ee laliigaha ayaa dhex maraya kooxaha garanada iyo sevilla saltavigo waxa ay la ciyaari doontaa kooxda atlatico madrid real madrid oo difaacanaysa horyaalka laliigana waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda kadis kooxda barcelona oo sanadkan horyaalka looga guulaystana waxa ay u martiyi doontaa kooxda kale ee gataaf ee kubadda cagta dhinaca iyo talyaanigana kulamo ka tirsan isla horyaalka sera-aga ee kubadda cagta ayaa la ciyaarayaa kooxda naaboli ayaana soo dhoweyn doonta kooxda atlanta kulanka ugu adag ee toddobaadka ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha inter milan iyo a c milan waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee horyaalka talyaaniga labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan ayaa ciyaaraya derbi de milano iyadoo kooxda inter ay martigelinayso kooxda a c milan zalatan ibrahimovic oo ka soo bogsooday coronavirus ayaa loo badinayaa inuu safto kulanka caawa kulamada kale ee caawa dhacaya ee horyaalka talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha samdoria iyo lazio karatonana waxa ay la ciyaaraysaa kooxda yuventus oo waayadan u muuqata mid iska yeelatay horyaalka talyaaniga dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo xubinta ciyaaraha inoo diyaariyey haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku luuqaynayso fanaanada hodan cabdiraxmaan heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo